habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen jimcaha bisha sebteembar waa toddoba sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegeystayaal aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno iyo caawaba shirkii madaxda maamul goboleedyada ee maalmahanba ka socday kismaayo shirka halkan waa shir wada tashi sidii horey oogu socon lahaa soomaaliya shirkan nimanka la yidhaha dowlad goboleedyada sidooda khayr loogama baran waa niman dhib un ka shaqeeya oo dowladda federaalkaasay boqnaha u goyn lahaayeen waa dowladiid waa sharci diid waa siyaasiyiinta waxay haystaan siyaasiyiintana waxa wada wada damac weeya damacana imika waxa kow ka ah dowladda dhexaa kow ka ah
waxaa kaloo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno isu soo dhowaanshiyaha waddamada geeska afrika iyo doorka ay soomaaliya ka ciyaarayso nabad la dhex dhigo eritreya iyo jabuuti soomaaliya waxay ku taallaa mantiqadan gobolka geeska afrika gobolkan geeska afrikana waa gobol ay colaad badan ka jirtay wadamada laakiin hadda nasiib wanaag waxaad moodaa in xawo fiican ay furantay oo laga faa'iidaysanayo fursadaas oo ah in gobolka uu noqdo gobol nabadeed uu ku soo dhabaalo
sidoo kale waxaan idiin haynaa maraykanka oo laga digayo galaangal dhinaca internetka oo uu ruushka ku yeesho doorashada xilliga dhexe ee bisha nofembar ee soo socota qodobada iyo kuwo kale waad dhegaysan doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida
saraakiil sarsare oo maamulka trump ayaa iska fogeeyay in ay qoreen maqaal lagu daabacay wargeyska the new york times kaasoo qofka qoray uu magaciisa qariyay maqaalkaasi ayaa lagu dhaliila qaabka hogaamineed ee madaxweyne trump oo lagu tilmaamay mid aan saameyn lahayn oo aan shaqayn xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo oo hadlayay isagoo ku sugan dalka indiya oo booqasho ku joogo waxa uu sheegay in maqaalkaasi uu yahay mid laga xumaaday isagoo sidoo kalena xusay in qoraalkaasi yahay mid ay warba warbaahintu ay ku xaqirayso maamulka jira isagoo si weyn u qasaya xaaladda ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike bens ayaa isna xafiiskiisa war qoraalo uu soo sheegay waxa uu ku sheegay in maqaalkaasi u ahaa mid heerkiisa uu aada u hooseeyo agaasimaha sirdoonka qaranka dan coutes ayaa isna soo saaray war qoraala oo uu ku sheegay in wararka la isla dhex maraya ee ah in isaga ama ku-xigeenkiisa qoraalkaasi uu ka dambeeya ay tahay mid been ah
madaxweynayaasha dalalka ruushiya turkiga iyo iiraan ayaa maanta oo jimco ah ku kulmay magaalada tehran caasimadda dalka iiraan iyaga oo ka wada hadlay aayaha gobolka idlib oo ah halka ugu dambeysa ee ay maamulaan xoogga mucaaradka ku ah dowladda suuriya madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa kulanka saddex geesoodka waxaa ku sheegay in dalkiisu uusan rabin dhiig ku dhex daata idlib isaga oo ku baaqay xabad joojin ka hirgasho gobolka madaxweynaha dalka iiraan oo isna kulankaasi ka hadlay wuxuu sheegay in dagaalka ka dhanka ah ee argixisada ee gobolka idlib uu sii socon doono hogaamiyaha ruushka valadimir putin ayaa waxa uu sheegay isna inuu kasoo horjeedo xabad joojin ka dhaqan gashay idlib oo uu sheegay in gobolkaasi ay joogaan kooxo argixiso ah oo ay ku jiraan maleeshiyaadka nusra iyo daacish hadalladan ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii kordhayso cabsi xoog leh oo laga qabo in ciidamada suuriya iyo ruushka ay weeraraan idlib taasi oo keeni karta masiibo bini'aadminimo oo xoog leh ku dhowaad saddex bilyan oo ruux oo u badan rayad ayaa waxaa la sheegayaa inay ku nool yihiin gobolkaasi oo aada ugu dhow xadka dalkaasi turkiga musharaxa xisbiga midigta fog ee dalka brazil jer bolsonaro ayaa la midiyeeyey khamiistii xilli uu ku sugnaa goob uu ku qabanayo isku soo bax ku saabsan ololihiisa doorashada madaxtinimada gudaha magaalada minas gras eduardo bolsonaro oo ah wiil uu dhalay jer bolsonaro ayaa hadal uu kusoo qoray bartiisa twitterka ku sheegay in xaaladiisa oo khatar ahayd aabihii uu hadda kasoo baxayo uu soo wanaagsanaanayo wakaalada wararka ee reuters ayaa ku warantay in bolsonaro xalay la dhigay qolka gargaarka deg dega ee cisbitaal ku yaala magaalada minas gras kadibna qaliin looga sameeyey caloosha oo halka laga dooxay booliiska ayaa xiray ninkii tooreyda musharaxa xisbiga midigta fog ee doorashooyinka madaxtinimada ku weeraray ee dalka brazil oo la filayana doorashooyinkaasi inay dhacaan bisha oktoobar ra-yi ururin laga sameeyey gudaha brazil waxay muujinaysaa in master bolsonaro uu noqon doono qofka ugu codadka badan wareega koowaad ee doorashada haddii musharaxa xisbiga garabka bidixda madaxweynihii hore ee brazil louis inacio lula de silva uu xabsiga markaasi kusii jiro laakiin warbaahinta brazil ayaa ku warantay in jeer bolsonaro ay aada u adkaan doonto inuu guuleysto wareega labaad ee doorashooyinka
cawaysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale indilanaya halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington aan ku bilownay madaxda baraha bulshada ee facebook iyo twitter-ka ayaa guddi ka socday koongareeska arbacadii ka hor difaacay dadaallo ay ku doonayaan inay uga hortegayaan ruushka oo mar kaleeta galaangal ku yeesho doorashada xilliga dhexe ee maraykanka shirkadahan baraha bulshada ayaa ballan qaaday dadaal arrintaasi ay ku bixinayaan waxaana ay ku soo beegmayaan iyadoo dadka udurusa internetka maraykanka ay ka digayaan in moscow ay weli accounts ama akownno firfircoon ay ku leedahay baraha bulshada kuwaasi oo ay ugu tala gashay in ay ku saamayso siyaasadda iyo doorashada maraykanka wariyaha v o a uga soo waranta arrimaha kongareska katharine jebson ayaa warbixintan noo soo dirta oo nooga soo dirta aqalka kongareska ee capitol hill ee magaalada washington maxamed colaal xasan ha soo jeediyo baraha bulshada ayaa dhibaato dhinaca sumcadda ah kala kulmay doorashadii labada kun lix iyo tobankii ee maraykanka ka dhacday xayeysiisyo uu ruushku iibsaday iyo akoonno been abuur ah oo baahinayay warar qaldan ayaa internetka laga saaray sida ay sheegeen madaxda baraha bulshada ee facebook iyo twitter oo arbacadii ka soo hor muuqday kongareska maraykanka sherley sanberg waxay agaasimo ka tahay shirikadda facebook
waxaannu meesha ka saarnay boqolaal bog iyo akoonno aan u aragnay dhaqanno ka duwan kuwii loogu talagalay laakiin mudanayaasha kongareska ayaa ka digaya in marxalad kale oo cusub la galayo waxaa ka mid a senatarada fikirkaasi qaba mark wander oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga
waxaan ka baqayaa in aan ku jirno xilli cusub oo internetka laysku saamayn karo madaxda baraha bulshada oo aad mooddo inay qasban yihiin ayaa laga doonayaa inay ka jawaabaan su'aalo cusub oo la xidhiidha doorashada xilliga dhexe ee maraykanka oo soo dhowaanaysa jack dorsey waa madaxa twitterka
muxuu twitterka dadka ku qasbaa inay sameeyaan ama aysan samayn maxaana ugu wacan jawaabaha su-aalahani ayaa waxa ay nagu hogaaminayaan isbedelada ku dhacaya sida ay shirkadaheennu u shaqeeyaan dorsi waxa uu sheegay in twitterka uu xanibay ilaa iyo saddex kun iyo siddeed boqol oo akoon oo ay ku jiraan kuwo lagu arkay dhaqdhaqaaqyo lala xiriiriyey ruushka iyo iiraan
waxaa sida muuqata aan haynaa daliilo muujinaya in ay ka faa'iidaystaan xanaankeenna oo ay u adeegsadaan inay markaasi ku baahiyaan wararkooda sharikadda google ayaa lagu dhaleeciyey inay ku guuldaraysatay inay ka soo muuqato dhegaysiyada kongareska ay ku doonayaan inay kula xisaabtamaan sharikadaha internetka iyo baraha bulshada laakiin dhibaatada shirikadaha baraha bulshada ma aha kuwo ku eg faragelin shisheeye madaxweyne trump oo aad u adeegsada barta twitter-ka iyo qaar ka mid a xubnaha jamhuuriyiinta ee kongareska ku jira ayaa soo jeedinaya eeda ah in baraha bulshada ay qarinayaan saameyntooda iyo galaangalka ay dadka u leeyihiin dadka eedda qaba waxaa ka mid ah greg walden
that led to prominent conservatives, including members of the U.S. House of Representatives, not being.
maxaa ka included qaldan qaabka loo qaabeeyey baraha ee keenay in xubno cadcad oo muxaafidiinta ah oo ay ku jiraan mudanayaal koongarees ka tirsan inaanay ku jirin fursadaha loo heli karo in la arko waxqabadkooda hannaan loo yaqaano mamnuucista maldahan oo ay sharikadaha bulshadu wajaheen ayaa saameeyey qiyaastii lix boqol oo kun oo akoon waxaana ugu wacan danabyo aan lagu talagelin oo sistamyadooda ka dhex dhacay sida uu sheegay dorsi We decided to correct it. We also decided uh, that it was not fair to use a signal.
waxaan go'aansanay inaan saxno waxaa kaloo aan go'aansanay inaysan xaq ahayn in aan danab adeegsanno si aan u kala saarno cidda saxda ah iyo xogta lagu baahinayo baraheenna baraha bulshada ayaa weli ka shaqaynaya inay kasbadaan aaminaadda kuwa adeegsada iyadoo maraykanku uu wajahayo doorasho kale oo muhiima bisha nofembar ee soo socota warbixintii wariyaha v o da uga soo waranta arrimaha koongareeska catherine gibson waxaana markaasi soo jeedinayay maxamed colaad xasan halkaad weli nagala socotaana waa washington
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo sahar ciid la nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa maalmahanba magaalada kismaayo ka socday shir ay leeyihiin madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya furitaankii shirkaasi kismaayo jawigu siduu ahaa iyo qaar ka mida mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay muddadii uu socday shirku iyo wararka laga helayo iyo weliba qodobada la filayo inay shirkaasi ka soo baxaan waxaa warbixin kooban oo hordhac u ah barnaamijka faaqidaadda inoo haya wariyaha v o wda ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle mahadsanid sahra ciidle bilowgii shirka madaxdii ka hadasha midkoodna uma booqadhayin dulduleelada dowladda dhexay u hayeen balse mid walba wuxuu dul istaagay halkuu ka arkaya xaaladda siyaasadeed shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wuxuu sheegay in dowladday haatan hagardaacinayso dagaalka lagala hor jeedo kooxda al-shabaab dowladda federaalka mar aysan wahaynin waa jirta laakiin hadda oo rasaas tiradeedu cid walba ay ogtahay ay hayso in ilmihii inay soo dhintaan diyaar u ahaa oo shabaab inay la diraan maalin walba afarta koonno waddanka kula dagaalamayo ay rasaas siin weyso horeyna raashin u siin weysay daawo u siin weysay marka maxayna tusaysaa marka taas wixii hore hadda- wixii hore haddaan dhihi jirnay lama hayo hadda oo la hayo haddii la bixin waayo maxayna tusaysaa waxayna tusaysaa in isku aragti laga hayn shabaab si loola dirira axmed maxamed islaam axmed madoobe oo martigeliyey shirka wuxuu sheegay in dowladdu ay gaarayso go'aano siyaasadeed oo hal dhinac ah sida dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka isagoo xuseen cutubiyada qaar oo hadda la dhammaystiray la geenaya baarlamaanka talala'aanta maamulada haatan jira waxaan haddana maqlaynaa dastuurkii ugu aala broses buu ku jiraayo intaasoo jabtar baa hadda loo gudbinaya baarlamaanka waxaan maqlaynaa dastuurkii heer gabagabaa inuu ku jiro sidaa la yeelayo shuruudihii ka horreeyey iyo wixii lagu heshiiyey ee dastuurkaas wax looga qaban lahaa ila waa wax dhaqan ay bulshadu leedahay inaan midna lagu dhaqmaynin ee ku takrifal arrimaha dastuurka oo si khaldan loogu dhaqmayo oo aan la ogeyn meesha uu ku dhammaan doono hadhowna cidibxumadiisa ay cid badani dib ugu soo noqon doonto in loo baahan yahay in la ilaaliyo oo arrimaha dastuurka dib loogu noqdo lana ilaaliyo wada shaqaynta golayaasha dowladda haddaba shirka maxaa soo dedejiya muxuusa salka ku hayaa waxaan su-aashaas weydiiyey cabdi barre jabriil oo ahaa xildhibaan hore shirkan waxa soo dedejiyey waxa weeye oo ah shirkii saddexaad markii maamul goboleedyadu ay waxyaabo badan dowladda dhexe kula heshiiyeen oo ay socon kari waayeen oo aad u fara badan ay socon kari waayeen dalka amnigiisii oo in badan la rabay in wax laga qabto ciidamo isku dhafar la sameeyo heshiisyo badan oo la galay oo maaragtay intaa iyaga dowladda federaalhu galeen socon kari waayey Eh, waxyaabihii u dambeeyey waad ogeydeen bishii toddobaad eh, baydhabo ka dhacay laba bilood gudahood in lagu furo wadada afgooye iyo udhaxaysa baydhabo udhaxaysa ilaa haddana wax ka hirgalay iyo sansaankeed midna ayna muuqan Eh, marka dadku waxyaabo badan bay aaminsan yihiin oo waxay leeyihiin maamul goboleedyadu eh, dhibaatay wadaan oo kanay wadaan Eh, maamul goboleedyada dalka xil baa ka saaran meelo badan bay xukumaan dalka inta u badan iyagaa gacanta ku haya isfaham darrada labada dhinac iyo walaaca ay qabaan maamuladu waxaa sal u ah in maamuladu ay u arkaan dowladda dhexe in awooddu iyadu isi siisay dowladda dhexe ay samaynayso waxa luqada qalaad lagu dhaho political manipulation inay awoodii iyadu ay aruursanayso aan xaqiiqa ahaan dee kolley iyo kolley dowladdii dhexena hadday awood aruursatay ciidan nafsadeeda ciidana kama muuqato oo hadda haddii intay awood aruursatay ay awoodii muuqato oo laleeyahay awoodii advanced wix ay qaadatay iyadabaa samaynaysa la dhihi lahaa iyadana waa ahaan laheyd laakiin ma muuqato dabcan dastuurka iyo guddiyadii loo sameeyey guddiyo kaloo ay waxaa jira ay rabeen maamul goboleedyada in lagu daro oo aan weli laga- lagu darin brofesor liibaan ciise oo ah barasar oo wax ka dhigan jaamacadda muqdisho ayaa qaba in dowladdu ay haatan u muuqato mid nabadoon ah marka loo eego khilaafada soo laalaabtay iyo siday xalka ku raadinayso in badan hadda waxaa muuqata dowladda dhexe inay dadaal xoog badan ku bixinayso sidii u raaligelin lahayd laakiin waxaa muuqata grief xoog badan oo dhinacooda ah oo waxyaalaha sida hoose ay uga baqanayaan iyo waxyaalaha ay tabanayaanba la- la- la- la isku daro haddaba shirkan ka socda magaalada kismaayo maxaa laga fili karaa horta ma noqon doonaan eh, la- wax weyn oo kala geeya eh, la- dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka sababtoo ah eh, waraqadihii ay ku cayaarayeen oo ka mid ah eh, dowladaha dariska ee xeendaabka ah oo jooga eh, arrimahooda way isbedeleen hadda maxaa la gudboon dowladda dhexe soomaaliya si looga faa'iidaysto wakhtiga kooban ee haray loogala gudbaysa heesiga siyaasadeed oo haatan u muuqda mid soo laalaabtay cabdi barre jabriil ayaan weydiiyey dowladda dhexe waxaa la gudboon hal qodob baa la gudboon horta kow inay iska dayso maaragtay een, ismaqiiqa keligood iyagu aad moodo inay dalkii o dhan gacanta ku hayaan oo wax oo dhan ay samarto in iska daayaan inay u dhagan nugulaadaan qof kasta oo soomaaliya ama siyaasi ha ahaado ama nabadoon ha ahaado ama madaxda maamul goboleeda ha ahaado dowladda dhexaa laga rabaa oo federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ugu muhiimsan iyagaa laga rabaa inay u istaagaan inay xal keenaan inay joojiyaan safaradan tirada badan oo enerjiga ah ay gelinaha inta joojiyaan oo u dambaysa arrimaha dibadda tiyada dhigtaan inay u soo jeensadaan arrimihii gudaha ay u soo jeensadaan oo ay ka bilaabaan sidii shacabkan soomaaliya loo heshiisiin lahaa sidii maamuladan iyo iyaga maaragtay khilaaf ku jira loo dhammayn lahaa iminkana aan dib idinku celiyo sahra ciidley barnaamijkii faaqidaadda sahra faaqidaada toddobaadka ayaanu arrimahaasi ku lafaguraynaa waxaana ka qayb gelaya guddoomiyaha baarlamanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada kismaayo ugaas maxamed weli oo ka mida madax dhaqameedyada ku lugtala siyaasadda soomaaliya brofeser cabdi ismaaciil samatar oo ku sugan dalkan maraykanka kana falanqooda arrimaha siyaasadda waxaananu goordhow filaynaa inuu nagu soo biiro xuseen xasan sooyaan oo ah siyaasi ku sugan magaalada nairobi islamarkaana hore uga qayb galay tartanka madaxtinimada soomaaliya dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ugu horeyna guddoomiyaha baarlamanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada kismaayo xog kooban haynaga siiyo ujeeddada shirka ilaa iyo haddana waxa laga filan karo inay ka soo baxaan zaaroy aad baa horta u mahadsan tahay shirka halkan waa shir wada tashi sidii horey loogu socon lahaa soomaaliya mugdiga ay in badan kusoo jirtay ay uga bixi lahayd ay horey ugu tallaabsan lahayd insha allahu ayna eh, danteeda u garan lahayd waxaan u imanayaa ugaas maxamed weli oo ku sugan magaalada muqdisho Eh, shirkan eh, nimanka la yidhaha dowlad eh, goboleedyada ama maamul goboleedyadu sidooda muxuu ahaa khayr loogama baranin inta hore inay intay isu yimaadaan ay khayr ka hadlaan oo ummadda soomaaliyeed ay u daneeyaan oo dalka burburay ay u daneeyaan oo dadkan dhibaatada iyo qaxa iyo majaacada iyo muxuu ahaa eh, nimankaas eh, muxuu ahaa inkaarta qabo shabaabka laleeyahay ay leynayaan ay u dareeyaan u daneeyaan oo qo- mawqif macno leh oo maxmuuda oo la taaban karo oo la dhihi karo maantay aleelehe meel fiican bay farta saareen la dhihi karo loogama baranin inay soo saaraan waa niman aan aaminsanahay aniga garashadayda niman dhib un ka shaqeeya oo dowladda federaalkaasay boqnaha u goyn lahaayeen sidii aan loo heli lahayn awood ayaga ka xoog badan oo sharciga ku fulisa si ay u dhibaan u dhibaatayn lahaayeen dadka ay haystaan siday ugu xirmi lahaayeen dowlado kale oo shisheeye ah siday balaayo kale ugu shaqayn lahaayeen si ay ummadooda ula diriri lahaayeen camal ahaa lagu yaqaanaa oon ku barannay taas waa midii hore oo aan aqoonta ugu lahayn oo lagu yaqiinay oo qof kasta oo garasho wanaagsan oo caqli saliima leh oo runtii xaqiiqda ka hadlaya uu ku yaqaano dowlad goboleedyadu shaqadoodu inay noocaas tahay waxaa la dhihi karaa waa dowlad dumis waa dowlad diid waa sharci diid waxa weeye waxay la dirirayaan midnimada ummadda soomaaliyeed Way.
Waxa looga badbaadi waana karaa kuusoo ma- waa mahadsan tahay waynu kuu soo noqon doonaa ogaaska Eh, waxaan u imanayaa mar kale sheekh cabdi sheekh cabdi eedaha uu usoo jeediyey maamul goboleedyada aduu seed u aragtaa ugaaska horta wuu mahadsan yahay Eh, waa nin ugaasa aragtiyadiisa eh, waa ma ma ku ku mucaaridi maayo marka waxaan anugu aaminsanahay eh, soomaaliya burbur baa ku dhacay Eh, federalismkan waxaan horta aqoon u lahayn ama aan kusoo barbaaray ama ay soomaali taqaani ma ahayn sababta loo sameeyeyna nin kasta oo soomaaliya oo maanta danqanayo wuu garanayaa Eh, dadkii qabiil waa laisugu keeni waayey Een, isir waa laisugu keeni waayey in soomaalida laisugu keeno ee hoos laga soo dhiso oo in ba- inta alle gobo inta alle ilaa inta gobol degan oo gobol ku wada nool ay wax wada samaystaan Eh, si ay isu fahmaan oo wax u wada qiibsadaan oo isu dhexgalaan baa horta ku talagalka federalismka loo sameeyey ah waan ognahay dawlad aad u weyn iyo dal aad u weyn ma nihin Eh, dad dhexdhexaadaan nahay oo aan eh, khayraadkii dalkooda ku jiray eh, u- aan la soo bixin een dhaqaalo weyn ee ay wax weyn ku qabsidaan lahayn baan nahay waan isognahay eh, soddon sanaan burbursan nahay aniga ugaaska taa kuma raacsani waxaan qabaa eh, qaabka federaalka loo sameeyo horta waa maslaxadda ummadda in laisugu keeno inay tahaan aaminsanahay waana sidaa federaalka sidaasaa loo sameeyey inta hadda uu ugaaska sheegaya inaan ahayn oo wanaag ah oo ay soomaali isugu imaan doonto oo ay soomaali ku horumari doonto oo madaxda fed- federaalka waxa anfaca ummadda soomaaliyeedna anfaca baan anugu aaminsanahay Eh, insha allahu rasuulkeena suban alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi eh, in in khayrka la- la tamaniya baa ka khayr badan in wax sharax waan gartay eh, waan la gartay tamaniyo gudoomiye waad mahadsan marka insha allahu taa aniga hadda ugaas kuma raacsin waxaan ra- waxaan gudoomiye waad mahadsan tahay waan kuu soo noqon doonaa laynka iigu jir waxaan u baaqayaa brofeser cabdi ismaaciil samatar oo gobolka minnesota jooga brofeser si guud markaad u eegto khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah uu soo noqnoqday labada mas-uule laynka ku jirana hadalkooda waad maqlaysaan filaya sideed u aragtaa adigu Eh, walaal sahre waad mahadsan tahay Eh, horta soomaali alla hadda weeyo gaar ahaan madaxdooda ama gobolada ha joogaan ama xamar ha joogaan soomaalida mahmaah bay leedahay la dhaho haddaan la kala roonaan roob ma do-o waxaad arkaysaa qayrkeen gobol eh, etoobiya jooga eritrea jooga kenya jooga siday iskugu duba dhacayaan ay meel wada socdaan dadku ismuulayn soomaalidii iyo siyaasiyiinta ayaa islaayay dabadeedna dadkii dagaalkii geliyey marka waxa weeyaan haddii siyaasiyiintu heshiiyaanna dadku way heshiini hadday siyaasiyiintu heshiin waayaan qalalaasahaasa lagu jiri marka mas-uuliyaddu waa siyaasiyiinta ee maaha dadka waxa maanta is haystaana waa siyaasiyiintii qof walba hadduu dembigiisa qiran waayana roob di'i maayo marka waxa weeyaan golada dowladda dhexe fadhida ee xamar fadhida run haddii loo sheegi waayo roob di'i maaye waxay iyaku isku dayayaan gobolada ragga madaxda ka ah ama ha noqdo axmed madoobe ha noqdo ama shariif xasan ha noqdo ama cabdiweli ha noqdo ama ku dooni ha noqdee inay mijaxaabiyaan bay rabaan iyaku waa kan doorashooyinkoogu soo socdaane qolooyinkii gobolada joogay kismaayo joogay puntland joogay joogay eh, baydhaba joogayna inay iska caabiyaan bay rabaan horta sartu meeshay ka quluntay waxa weeyaan meesha inan keensado qof oon anigu rabo iyo anigaa sii joogi doona weeyaan waxa laysku haystaa meesha dadka reer kismaayo ama gobolka juba degan iyo dadka degan south west ama eh, koonfur galbeed ama puntland degan ama xamar degan wax is haystaa ma arkaysid marka waa siyaasiyiinta wax is haystaa siyaasiyiintana waxa wada wada damac weeyaan damacana imika waxa kow ka ah dowladda dhexaa kow ka ah waxay kow ga tahay waxa weeyaan waxaan ogahay inay qooshayaan sidii axmed madoobe looga takhalusi lahaa iyo sidii sha- shariif xasan looga takhalusi lahaa ama meeshaa kuwaasi xaq ha ku joogaan ama xaaraan ha ku joogaan markaa horta inay iyaku soo farageliyaan gobolka waxa hoosta uga socda sida loo dooranayo gobolka ninka gobernatoraha ka ah waa xaaraan bay ku tahay xamar laakiinse qolooyinka gobolada joogana ee ah- sheekh axmed uu ka mid yahay oo shariif uu ka mid yahay oo cabdiweli ka mid yahay waxa weeyaan qaran baa jira meeshan soomaaliyeed ee gobol soomaaliyeed ma jiro qaranka markaa waa in laga dambeeya waaye laakiinse qarankii sarena waa inuu edab yeeshaa weeyaan marka sartu halkay ka qurantay walaal waxa weeyaan maaha dadku isma haystaan goboladu isma haystaan ee kuwii siyaasiyiintii waa is haysta walaal aad baad u mahadsan tahay brofeser samatar waxaan usoo noqonayaa ugaas maxamed weli ugaas bal waxaad ka warantaa een, waxyaabaha inta ilaa hadda laga maqlay madaxda maamul goboleedyada waxaa ka mid ah in dowladdu ay faragelin ku hayso arrimo dhowra oo ay maamul goboleedyadu hoos ahaan uga mas-uuliyiin sida mas-uuliyiin aan lagala tashanin oo lasoo magacaabo taana ay ku tilmaameen mid khilaafka sii hurinaysa sidoo kale waxaa jira dad la qabo rofeser samater in dowladda dhexe ay doonayso maamul goboleedyada madaxdoodu inaanay soo noqon gaar ahaan kuwa imika doorashooyinku ku soo socdaan oo aanay xilkaasi dib uga soo noqon adiga siday kuugu muuqataa adeer allah ku barakeeyo horta waa arrinta aad sheegayso waxbaa ka jira dhanka dawladda markii la yidhaahdo dawladdu way isku dayeysaa anigu rasmi ma ogi oo melihi gacanta kulama jirto ama way kula jirtaa oo marka arrintaan dhihi karo waxa weeye inaan xogoogaa lahayn laakiin wararka dhacaya oo socdaayo wayba keenayaanbo dee dawladda dadka xukuma waa aniga oo kale anigana waxa weeye haddii federaalka aan fadhiyo oo layla dirirhayo oon layga amar qaadanaynin oo qolo kale layga raacahayo oo meel laga soo qaraabanayo oo dhulka layska marmarayo oo nidaamkii aan mas-uulka ka ahaa la ii diidan yahay inaan xukumo waa qasab tallaabo waan qaadaya faragelinna waan samaynaya ummaddan nimankaanina waay waxay mas-uul ka yihiin nimankaanina waxay mas-uul ka yihiin waddanka guud bay mas-uul ka yihiin dowlad goboleedyaday mas-uul ka yihiin shacabkay xukumaan bay mas-uul ka yihiin dalka waxaa loo doortay farmaajoa loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweyne ka ah waxa uu doortay muxuu ahaa ra-iisul wasaarihiisa xasan cali khayr uu u doortay inay shaqada ayagu ay leeyihiin loo daayo loogana dambeeyo ayaguna ay xurmeeyaan maamul goboleedyadooda oo wixii tala ah iyo wada shaqayna la wadaago loona ogaado dawladda dadka mas-uulka ka ana la ogaado waa wax sharciga islaamka iyo caqliga saliimka iyo garashada wanaagsan iyo maamul wanaaggu ogol yahay wey arrintaas haddii la waayo faraha waa la isla gelinaya waa lagu qasban yahay maxaa yeelay markii amaamiirtii ra-iisul wasaar u soo saaray la qaadan waayo tii madaxweyne u soo saaray la qaadan waayo wadatashigai la diido ninku uu yidhaha bresidentaan ahay marna uu geeskaa u duulo marna uu geeskaa u duulo arrin shaqaynaysa maaha mana shaqayn karto ama marka waxaan isleeyahay nimanka la yidhaha dowlad goboleedyadu waa masiibo masiibooyinka soomaaliya ka mid ah weliba waxaan isleeyahay waxay ka horeeyaan dhibka ummadda soomaaliyeed ay ku hayaan waxay ka horeeyaan shabaabka inkaarta qabo dadka laynayay ka horeeyaan sababtu maxay tahay waan gartay shabaab waabaad iska jirtaa halkaa aan ka dhaco shabaab waa la iska jiraayo waa la iska ilaalinaya hoteelada laga waardiinayo magaalada laga waardiinaya wax kule waan kula jiraa oo madax ku ah oo aan ku ilaalinaynin oo sharaftaadii ilaalinaynin oo xaqaagii ilaalinaynin oon cadaaladaadii ilaalinaynin oo waxay doonaan kaa samaynaya haddana iska dhigaya inay madaxdaadii yihiin oo kula mid yihiin oo adigay kula socda waa mucjiso aad u weyn weeye marka dhib ka badan ayaga ma ogin anigu dabcan waxaa laynka ku jira guddoomiyihii baarlamaanka jubbaland sheekh cabdi eedahaasi jawaabta waxaynu u dhaafaynaa sheekh cabdi guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland aad baad umahadsan tahay waxaan leeyahay insha allah ogaaska aad buu umahadsan yahay aragtidiisu ka hadlay aniga hadda maamul goboleedyadana waxa ayna ahayn oo ku difaaci maayo dembi ayna qabinna korka ka saari maayo dawladda federaalkana la mid taa waa midda midda kale ani ogaaska kuma raacsini eedda dhammaanteed uu saarayo maamul goboleedyada eedda haddii ay boqol tahay ama waa u qeybsan tahay ama dawladda federaalka u badan inta hadda eedda ah waxaan u leeyahay waa run dawladda federaalka ah iyadaa dalka matalaada iyo iyadaa leh waxaa laga rabay amnigii inay keento amnigii waad ogtihiin muqdisho oo ay joogaan amniga siduu yahay gobolladan iyagaa ka mas-uul ah inay amnigii keenaan oo ay la xisaabtamaan hataa nimanka hadda madaxda ah ee gobollada laga doortay dhibaatooyinka shacabka haysta mas-uuliyadda ugu weyn oo saaran waa waa waa waa madaxda federaalka oo ugu horeeyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ra-iisul wasaaraha oo isagana xukuumadda ka mas-uul ah insha allahu waxaan qabaa waalid wiil keliya ma caasi wiil waalidka laftiisa wuu caasiyaa ana haddii waa caasiya ma dhahay laakiin shaqadii ay lahaayeen dadkan ayagaan qabsanin waxaa la rabay hadda laba sanaa u dhamaatay labadii sano u dhamaatay maamul goboleedyo dhisan bay u yimaadeen oo la dhisay oo dhamaystiran oo u baahan keliya in lagu shaqeeyo oo ciidamadii inta in la xoojiyo gobolladao dhan ciidamo laga dhiso la howlgeliyo shabaabka dadka ee nolosha iyo nabadda u diiday laga xureeyo horta goor laga hadlo maba gaarin khayraad iyo horumar wuxuu imaan karaa markii amniga la xasiliyo aniga waxaan leeyahay dawladda federaalka madaxdeeda ayagaa shaqadoodii ugu weyn laga rabay oo shacabka u doorteen ayagaa ka gaabiyey ka fariistay maamul goboleedyada sharci bay ku dhisan yihiin waa federaalismkaa sheegaaya ujeedadan haddayaan idin horumariyey soomaali sidii laisugu keeni lahaa waayo in ay fadhiistaan oy tashadaan oo horumarka dadka iyo dalka iyo diinta maxaan sameynaa dawladda federaalka wax nagala dhexeeyo maxaan eh, ka dhacnaa inay dhahaan oo ay tashadaan xaq bay u leeyihiin dastuurkaa faraaya u ogol soomaalinimada iyo islaamkana ma diideyso marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay ugaas ma jirto eh, mana jirtaan leeyahay sababto maba dhici karto anaa kuu sheegaya adigoo raalli ah aniga kula hadlaaya mam- mamnuuc baan ka ahay kismaayo mana tegi karo madaxweynaha jubbaland baana ii dayday inaan tago oo weliba layga ergeeyey oo jifadayda iyo qaraabo keliya isaga jifadiisa iyo waa isku jife ay iga ergeeyeen anoo oday dhaqan ah oo deegaanada uu asagu ee ka taliyo dadka degaafhayeenkooda aan hays ayaa la ii diiday oo tegi waayey waxaa laga soo tarxiilay ood markhaati u tahay xildhibaano ayaa laga soo tarxiilay jifi iyo calimaa oo kow iyo laba iyo saddex aan ahayn oday dhaqan oo odayaal dhaqan oo kalea laga soo tarxiilo ood markhaati u tahay guddoomiye ninka labaad oo awoodda laa tahay ilaahayna waxbuu kaa weydiinayaa ha qarinina runta sheeg lagu aakhare lagula aadi maayo nafta xilligeeday kaa baxaysaa sida wax u jiraan u sheeg waad ogtahay hantida la haysta haddaan dukumentiyadoo dhihaynaa hebel hebel hebel baanu ku dhihi karnaa weliba waxaa ka mid a dadka haysta mas-uuliyiin waaweyn oo jubbaland qofka labaad haddayna ahayn qofka saddexaad ama qofka afraada degada jubbaland ayaa haysta guryaha oo haysta oo aan xataa qabiil ahayn oo jifo kasta oo soomaaliya laga haysto xataa deegaanka dadka jooga oo jifada madaxweynaha naftooda laga haystaa oo aan loo fulinaynin arrin xaqiiqa weeye dadkiibaa cabursan markii la yidhahdo jubbaland waad ogsoon tahay waa meesha ugu dhibka badan markii la yidhahdo dadka waa la caburiyaa waa la tarxiilaa fikirkaaga ma cabiri kartid fikirkaaga ma cabiri kartid waa lagu qabanaya haddaad dawladda dhaliisho haddaad madaxweynaha dhaliisho xildhibaan baa dhaliilay waa la xiray degadii baa laga qaaday makhraati baad ka ahayd waa lasoo tarxiilay mid baa ka horreeyey wuu dhaliilay shir jaraa'id buu qabtay waa la xiray waa lasoo tarxiilay waad ka horreysay mid kalea kasii horreeyey mashiinays baan ahay aniga soo iima ogid inaan ahay nin nin reer jubbaland oo deegaanka inaan ahay nin oday oo dhaqana inaan ahay soo iima ogid soo ma ogid inaan ugaas maxamed weli ahay suuxi soomaaliyeed in gurigiisa la haysto ama la musaafiriyo ma dhici karto marka ugaaska taa ani kuma raacsanay mana maqlin suuragalna maaha inay dhacdo gudoomiye ee, arrintaa haddaadan wax ka qaban karina ma ogi hadhihine xal baa la gaari doonaa dhe jubbaland caburinta ka jirta iyo dhibka ka jira meelay ka jiraanna male waan gartay een, aad baan uga xumaha khadka telefoonka ka go-ay sheekh cabdi maxamed gudoomiyaha baarlamaanka jubbaland oo dooda inagala qayb gelayey een, ugaas maxamed weliyow halkaasi ku jooji eedaasi inta ay noo suurtogelayso inaanu dib khadka telefoonka ugu soo helno gudoomiyaha maadaama oo aanu kuu jawaabi karin een, waxaan u gudbayaa brofeser cabdi ismaaciil samatar inta badan waa tagtaa dalkii dabcan ee, si dhowna waad ula socotaa siyaasadda soomaaliya doodii ay isweydaarsadeen ugaaska iyo guddoomiyahana eh, dabcan waad maqlaysay adiga sideed u aragtaa arrimaha ay dowladda federaalka ahi iyo maamul goboleedyadu isku eedeynayaan ee dhinacba dhinaca kale ku dhaliilayo Eh, horta dawladda soomaaliya cidda runta ka talisa waa al-shabaab ee runta hala sheego kowdhi oo amarkay soo saaraan hadday yidhaahdaan amarkaa waa in kismaayo laga fuliyaa garabkeega way ka fulini xamar ha laga fuliyo way ka fulini Eh, boosaas ha ka fuliyaa way ka fulini markaa dadka awoodda leh amarkoogu socda waddanka intiisa badan waa al-shabaab ama dawlad ha loo ogolaado ama argagixiso ha loo ogolaadee waxay doonayso ha noqotee tan kale walaal horta waxaan federaalka lagu leeyahay siyaasiyiinta ayaa samaysatee dadkumay samaysan waxa weeyaan siyaasiyiinta ayaa jagooyin wada raadinaya markaa ama haddii tii dhexe la waayo meel kale inay helaan markaa gobolaysiga horta saasaa loo samaystay distoorkan laguu sheegayana dad soomaaliyeed umay codayn umay odhan waanu doorananaa caynkaasi ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay timaado maalin laba distoor la isbarbar dhigo kan hay qolooyinkan iminka dowladihii ee- ee dowladaha dhexe iyo ka goboladu ay wataan oo le saasaa waddanka loo kala qooqoobaya iyo mid ka duwan oo odhanaya soomaali waa isku mid dowlad bay leeyihiin goboladu gobernatoolayaal bay leeyihiin distoorka waddanka gudihiisa ku shaqeeya maamulka hoosena adeegooga waa lasoo dooranaya dadkaa soo dooranaya waxaan qabaa dadka soomaalidu marka la fahamsiiyo labadaasi inay boqolkiiba sagaashan u codayn doonaan kan dambe walaal ee ogol inayna siyaasiyiinta waddanka kala qooqoobin waan gartay sidee u kala qoqobayaan markaa tilmaan baan ku siin walaal etoobiya ayaa curisay qabaa'il qarsho qoran oo ku dhisan oo federaal ah dhowr sannadood toban sannadood horteed intaynaan inaku waxaan soo gaadhin meeshu ka soo iifina halkaas inteeda badan hay hay maanta waxa etoobiya dooda ka socotaa waxa weeye ee prime minister doctor axmed uu wadaa waxa weeye war maxaad meelo yar ku falfalasaan xamar baabaynu u soconnaa buu ku yidhi maalin iska daaf etoobiya oo kala qoqoobana meelo ka fog ayaynu u soconnaa innaka kuweenne ama gobollada ha joogaan siyaasiyiintaha ama ta dhexe ha joogaane wax shaksiya oo dan yaroo hoose ah ayay ku sakhraansan yihiin tilmaam haddaan ku siiyo maamulka xamar waxaa ka socda maalin la- mala- maalin baa laga joogaa baan u malaynayaa siday meesha siyaasadeedu u quruntaan runta kuu sheegi waxa weeye nin safiira loo magacaabayaa dalka qatar waa aya safiirkaasi waxa weeyaan madaxweynaha la taliyihiisa koowaad see digi waayo waa qorshe la dhiganayo si eh, naaskaa loo nuugo oo hore loo wado ta labaad intuu madaxweynuhu asmare ka tegayo eh, uu meelo kale ka tegayo inuu kismaayo tagay ahayd inuu eh, tago eh, maxay ahayd baydhabo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan uu yidhaaha ila qabta gobolladii si haynu meel u wada marno dadka madaxda kaana la ciiseeyo oo la sharfo ama ha noqdaan jubbaland ha joogaan ama baydhabaland ha joogaan ama meelo kale ha joogaan waxa weeyaan waxa loo socdaa run haddii la sheegayo xamar sidii loo sii haysan lahaa ama wax loogu darsan lahaa dowladdan iminka joogtaa amase sidii si taasi ha u dhacdo horta gobollada haynu xasiisanno oo aynu ka samaysano dad inoo fadhiya innaka marka laba jiho oo shayaadiina ayaa meesha ka socda run haddii la sheego qolooyin gobolaysan meeshay doonayaanba ha joogaane oo doonaya inay iska celiyaan dee kuwa gobol eh, sa- eh, go- dowladda dhexe iyo kuwa dowladda dhexe oo doonaya meeleegoa inay qabsadaan si iyaku meesha ay usii joogaan ilaahay labadaa qolaba Soomaali ha ka badbaadiyo weeye laakiinse federaalka dad Soomaaliyeed umay codeen waana halis halbowlaha goyn doonta Soomaalinimadu waxay tahay haddii sida iminka la joogo lagu socdo walaal aad baad u mahadsantahay brofesor samatar waan gartay waxaan ka cudur daaranayaa in aanan weli haynin sheekh cabdi maxamed guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland telefoonkiisa iima gelayo balse waxaa goorahan ballaynka ku jira xuseen s- xasan sooyaan walaalkaa aad baa umahadsan tahay marka hore v o da waa umahad celinayaa doodatan runtii qiimaha leh oo wanaaga badan public debateska ah Een, ugaaskana waa aqoon baan uleeyahay waan garanayaa oo xamarna waan tagay anugu maamul goboleedana waan tagay oon ka shaqeeyey dowladda federaalkana waan ka shaqeeyey ninka la yidhaahdo professor cabdi ismaaciilna shirkii two thousand three-gii two thousand four-kii embagati lagu qabanayay oo maamul goboleedyada federaalka lagu soo dhisay haddaan xusuusto cabdi ismaaciil wuxuu oday u ahaa harmonizationka in la iswaafajiyo waxa warlordkii markaa waddanka joogay ay rabeen iyo wixii international communitygu rabeen buu ka shaqaynayay arrintaas inkastoo aniga laftiidu aan ya- waxyaaba badan aan ku raacsanahay haddana waxaana wax cirka kasoo dhacay maaha profes- professorku input buu ku lahaa saa hadda halkaa federaalka uga baxo Een, dowladda maanta ka dhisan soomaaliya oo cabdi ismaaciil uu ku baraangareeyay inay shabaabka u xukumo arrintaas arrin waaqaca ka tarjumaysa ma ahan shabaab soomaaliya kama taliyo way jiraan meelaha ay joog joogaan maamul goboleeda meelaha ay joogaan oo dhan shabaab kama taliyaan meelaha ay aadka ugu dhow yihiin waa jubbaland weeye iyo koonfurta xamarna amar kama bixiyaan boosasna amar kama bixiyaan bixiyaan arrintaasna waxaan umalaynayaa waxaa keenaysaa dee profesorka cabdi ismaaciil waa nin profesor waa nin maraykan ku nool wadanka waxaa laga yaaba inuusan gobollada uusan ka shaqayn sida annagu aanu meel kasta aan u tagno marka arrintaasna taas baan ka dhahayaa tan ah in een, Cabd- maxamed cabdullaahi farmaajo uu een, naas nuusin sameeyo oo dowladdan mataqaana uu qof qof u dhiibo ninka uu ka hadlahayan anuu nimaan aqaan oo diblomaasi cumaanka ahaan jiray oo siyaasiyiinta soomaaliya ku jira waaye marka haddii uu qaraabo la noqday nin madaxweynaha eh, u ah mataqaana la taliyo u ah ama hadda mas- mas-uuliyad kala haya hadday xidid noqdeen wadanku four point five buu ku dhisan yahay markii la sameynaya cabdi ismaaciil wuu joogay inagoon ash- inagoon shakhsiyaal dowladda- sooyaan inagoon shakhsiyaal ku mashquulaynin oo aan cid inaga maqan magaceeda taabanaynin ee waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan Aan ku ladku dhamaystiro.
yahay walaal waa sii wadanaya kliya waxaan rabaa inaan idhaahdo four point five-ka cid ku faraxsan oo soomaaliya oo wax kala garanaysa ma jirto arrintan waan kala simanahay dadkana waxaan jirin in loo sheego ma ahan in maamul goboleedyada caqabada ay ku yihiin soomaaliya tii u dambeysay waxa la meyd yaa ugu dambeya kan lasii shido caqabadii ugu dambeysay waa la socotaan dowlad inay xamar ay ku dejisay sagaal bo- sagaal milyan iyo lacag shan boqol lagu qiyaasay dhowr usbuuc markay kasoo wareysay inay maamul goboleeda dheheen oo weliba lacagtaas laga baqay dhibaatooyin lagu sameeyo oo dadka qaar ay leeyihiin dowladda in lagu ridaal rabay oo dadka qaar ay leeyihiin een, xildhibaanada la siin lahaa anigu xaqiiqda ma hayo laakiin waxaa xaqiiqa inay maamul goboleeda yidhaahdeen annagaa lacagtaa naloo waday oo cover up u sameynayaan oo pressure group noqdeen waxaana la socotaa een, een, mataqaana dowladahaasi ciidamada u jooga maamul goboleedyada diyaaradahooda toos bay uga degaan een, een, uga degaan maamul goboleedyada oo lacagaha u geeyaan marka waxayba noqdeen ba wixii soomaali la diriraya een, iyagii baa dhahaya maya soomaali lama dirirayaan marka walaal een, een, dhibaatadaas waa arrin jirta wey waxaana keenaya tii aan dhahay si macaaradkii soomaalida ay banaanka lacag ka qaadanayaan oo ay fulinayaan ajandada dowlado kale leeyihiin walaal waa dhibaato waan gartay aad baad umahadsantahay xuye- xuseen sooyaan waan kuu soo noqonayaa aad iyo aad baad ugu mahadsantahay ka qaybgalkaaga waxaan u gudbayaa brofesor cabdi ismaaciil samatar intaanan dhanka kale u gudbin miyaad wax jawaaba ka bixinaysaa hadalka sooyaan maadaama uu hadalkaagii hore soo xigtay walaal wuu mahadsan yahay wadaadkaasi taariikhdu ka hadlaya iyo imbagaatiya waxaasina waxa weeyaan waxuna fahamsanayn runtii laakiinse ka xan qaadan mayno waa tahay waxaa hadda nagu soo biiray wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dibudhiska dowladda federaalka ah ee soomaaliya injineer saadiq cabdilaahi oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka saadiq kusoo dhowow barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a doodana waxaan filayaa inaad dhegaysanaysay ee dadkii kaa horreeyey qaarkood zahra marka ugu horeysa waa ku salaamaya saaxiibada banarka igula jira iyo dadweynaha soomaaliyeedna waa salaamaya sida aada la socotaa nidaamkan federaalka waa mid nidaam ay dowladda soomaaliya ay qaadatay ha xumaado ha fiicnaado waa midda ay dowladda hadda timid ay dowladda hadda jirta ay ku timid dadka soomaaliyeedna la rabo in ay muxuu ahaa wax ku qaybsadaan marka barnaamijka xukuumadda gaar ahaan xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu ballan qaaday xilligii muxuu ahaa baarlamaanka oo hor yimid waxa waxaa jiray qodobo muhiima oo ay ugu muhiimsaneyd in wadatashi wada shaqeyn isu tanaazul iyo isu dulqaad iyo dib heshiisiin xiriirka xoojinta xiriirka amiin muxuu ahaa wada shaqeynta maamul goboleedyada dastuurka in la dhamaystiro intaaba qeyb ka ahayd barnaamijkiisa intaa maxaa ka hergelay wadatashi ma jiri oo guud oo lala sameeyey hadduuse jiray wixii lagu heshiiyey ma lagu ma la fuliyey anigu inta aan xukuumadda ka tirsanaa waxaan dareemayay muxuu ahaa gacan bidixeyn dhaba oo lagu sameynayo maamul goboleedyada anigu shaksiyaadka hayse kama hadlaayo oo ma dhahayo muxuu ahaa shaksigaas baa wanaagsan inay isdifaacayaan kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayo oo dhaba wixii lagu heshiiyey oo ay dowladda soomaaliyeed ballan qaadeen maxaa ka hirgalay oo maxay fuliyey guud ahaan xasilinta dalka la dagaalanka musuq maasuqa maamul wanaagga iyo maareynta dhaqaalaha intaaba la tashi lagalama yeelan shirarkii ugu dambeeyay dhinaca cadaaladda ay yeelatay anigu waa dhex fadhiyey waxaan muxuu ahaa arrimihii ay maamul goboleedyada soo baniyeen runtii waxaan arkayay in wixii lagu heshiiyey waxba aysan ka hirgelin marka waxaan qabaa qaladaad waa jiraan dhinaca maamul goboleedka laakiin xooggiisa waxa uu jira dhinaca dowladda federaalka iyadaana looga baahnaa in muxuu ahaa xoogga saarto sidii goboladan iyo dadkaas soomaaliyeed oo toddobiyo labaatanka sana ka tagsana ay isugu keento hal meel oo iyagoo hal doon wada saaran marka isbedel buuxa soomaaliya loo yiqleelo waan gartay waad mahadsantahay saadiqo waan kuu soo noqon doonaa haddii dhegaystaad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee v o a dhammaantiin martida waan idiin mahad celinayaa waxaad moodaa qaybtii hore ee barnaamijka in dhowr qof isbedeleen dad cusub inagu soo biireen qaybta dambe ee barnaamijka oo intii hore aada uga gaabanna su-aalahana aynu soo koobno jawaabahana aad soo koobtaan oo aynu abbaarno qof kasta fikirkiisa iyo su-aasha la weydiiyey jawaabteeda marka waxaynu u degaynaa geedi socodka soomaaliya iyo higsiga mustaqbalka jidkan haatan lagu taagan yahay ma yahay mid ku habboon in lagu sii socdo mise waxaa la joogaa xilligii wax laga bedeli lahaa nidaamka si loo gaadho xal lagaga bixi karo dhibaatada soomaaliya muddada dheer kusoo jirtay loona gaadho siyaasad hufan iyo horusocod aanu baaqo xuseen xasan sooyaan sara aad baa umahadsan tahay runtii waan rabay qaybta hore inaan wax ka dhaho lakin dhib ma lahadsanaan iska jawaabaya waana arrin xal u baahan waxa weeyaan waxaa maanta waxaa lasoo lasoo waxaa hore u dhacday inaan fil soomaaliya la joogi karin maantay soomaaliya meel fiican marayso dhibaatadan hadda annaga nagu hadsay oo runtii nagu dhacdana walaal wadamada dhisan oo dhan waa soo mareen civil warkay soo mareen civil war baa dalka ka dhacay waa la kala qaxay kalsoonidii in lasoo celiyaa la rabay halkaasaa xal looga waayey yani loo dhaafi waayey saasuu federaalku ku yimid lakin walaal federaalku ma xumo waxaa xumeeyey nimanka maamul goboleedka madaxda u ah oo dawladdii isku dhereerinaya oo mataqaana pressure group noqday oo dantooda ka shaqaysanaya hadeertaan dawladda farmaajo sanadkii dhowe waa tii loo yeeray maamul goboleed o dhan malaayiin baa la siiyey ilaa iyo hadda dadkii ay xukumeen waxay leeyihiin waxba nama soo gaarin walaal marka dhibaato adag ayaa jirta anigaa ku raacsan dawladda federaalku inaysan maamul goboleed lacag siinin hadday ay projecte inay siisaan qabaa sababtaa ninkii loo dhiibo walaal wuxuu ku shubanaya jeebka arrintaasna arrin wax taraysa maahan marka inay dawladda isbaaro u dhigtaan shacabkoodii inay cadaalad darro u samayn waayeen musuq maasuqa meesha uu ka bilowda oo ku dhammaada maamul goboleeda weeye way waxaan siinayaa saadiq awoodda in la daadijiyay horta ayaa federaalka loo qaatay arrinta ku saabsanna musuq maasuqa ugu liita ee dalka ka jira waa political corruption waa musuq maasuqa sida tooska ay ugu lagu leeyihiin madaxda dowladda iyo kooxaha shabakadooda ku xiran kuwaasoo inta badan si qaldan u aada ee u isticmaala waxa la yidhaahdo muxuu awoodda dowladda maamul goboleedyada yes lacagihii lasoo gaarsiiyey lacagi ma lasoo gaarsiiyey anu waxaan hubaa inaan maamul goboleedyada wixii xuquuq ay ku lahaayeen dowladda aysan helin hadday noqon lahayd la dagaalanka al-shabaab waxay u baahan yihiin ciidan tayale in loo dhiso in dhaqaalo lagu siiyo waxaa jirtay dhaqaale laga soo qaaday dowladda sacuudiga konton milyan oo dollar ayaa jirtay oo sacuudiga laga soo qaaday rasaasna uu gaday annagii gola xataa haddiina la weydiiyey lacagahaas meesha ay aadeen ma naqaan xaqiiqdana waxa waaye haddii aysan imaan wada shaqayn dhaba iyo in waxyaabaha muhiimka ah sida amniga aan laga wada tashan haddii waxa kale oo oo muxuu ahaa beri la qaban karo maxay tahay doorashada amni bay u baahan tahay dhaqaale ururinta amni bay u baahan tahay wax allaale wixii eh, dawladdu ay qabanaysa waxaa bees u ah amniga amnigana sidiisana eh, muxuu ahaa in laga wada shaqeeyo oo dhinacyada soomaaliyeed ay ka qayb noqdaan ayaa muxuu ahaa dawladda soomaaliyeed ay ka caginjiinaysaa waa tan ay mar kasta ay ku mashquulsan tahay wax aan daw ahayn oo ah en, in ay raadiso waddo qarjijeex ah oo madaxdii hore ay kusoo gubteen iyagoo lacag haysta iyagoo oo muxuu ahaa awood haysta iyagoo muxuu ahaa eh, xildhibaanadii wax kasta soo xoogay haddana en, muxuu ahaa waddadaas oo aan meelba u jeedin ayay wada marayaan laakiin waxaan kusoo gabagabayn lahaa haddii dhab laga yahay in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo amnigiisa si buuxa laysaga muxuu laysaga kaashado waa waa en, en, waxa doorka ugu muhiimsan ka qaadan kara waa dowlad goboleedyada ha fiirinin shakhsiyaadka haysta meesha waay tahay waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka ugaas maxamed weli xalka maxaad u aragtaa adoo soo koobaya adeer eh, horta dhaqanka keliya ma ahe muxuu ahaa orodada soomaaliyana waxbaan ka ordaayo waxbaan ka aqaanaa markaan idhaahdo awalan horta waxaan diidanahay federaalka waxa la yidhaahdo laakiin diidadayda hadda saas kuma baabi'i karto way dhismeen fursad kale oo lagu baabi'iyay u baahan yihiin iyo culays iyo juhdi iyo awood iyo dhaqaalay u baahan yihiin mustaqbalkana way baabi'i doonaan laakiin maba gaari karno ma sugi karne waxaan leeyahay waxa weeye kuwa hadda jooga hal dad macno dhaama waa in la helo waa waajib Eh, muxuu ahaa in la bedelo nimanka ayada ah waxaan marka ka dardaarmayaa laba arrimood waan ka dardaarmayaa intaanan xalka guda gelin dawladda mid baan kala dardaarmay waxaan leeyahay war ninka idinka idin taageersan oo yeesmaanka ah keliya ha soo kaxaysanine qofka e- ereyga kugu khilaafi kara oo ku bushin kara ayaa macno leh qof dalka iyo dadka iyo diinta u naxaya laakiin yeesmaan aan ahayn yeesmaan waxba ma taro rukunkaagu ku taagan yahay maalintaad adigu dhacdo tiirkaagu dhaco asna wuu dhacayaa war qof macno leh oo dalka badbaadin kara oo ummadda raaci kara oo garan kara masiirka ummadda meeshuu ka burburaya iyo meeshuu ku wanaagsan yahay iyo meesha la dhigaya meeshaan la dhigi karin nimanka ha lagu bedelo shacabka waxaan leeyahay war magiciin jir iyo meelaad joogtaanba iska bedela gofonahaan idin bartay ha la bedelo oo dhexdiinna ka raadiya qof macno leh oo bedelo oo cadaalad idiin sameeya oo amni idiin sameeya oo shabaab idinka qabta aan soo ururiyo halka waxaan u arkaa horta soomaaliya dhibka haystaay waa hoggaan la-aan min bidaaya ilaa nihaaya soomaaliya hoggaan macno leh wuu ka burburay oo qarannimada iyo awoodda waxaa soomaalida waxay tidhaahdaa ninkii hal dhinaceed cunaayay waa inuu luqunteeda jebiyo ilaa halbuu dhinaceed cunaay luqun jabbaar waxa la yidhahdaa jiro gacantii lagu qabta geela yaa luquntiisa laysdabamariyaa meesha dhibkana haystaay waxa weeye hogaamiyaalka jooga oo soomaaliya waa niman hal dhinaceed cunaya lugteedana aan qaban karin markaad ragaadinaysa ku garab dhacaya waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed hoggaan fiican buu u baahan yahay midnimo iyo wadajir inay midigta isqabsadaan iloobaan wixii ka dhexeeyeyna cadowgoodana u midoobaan ay muxuu ahaa gundiga dhiisha isaga dhigaan aad baad umahadsantahay ugaas maxamed weli waatay saadiq baan u gudbayaa saadiq oo gabagabada dhankaaga anigu halka waxaan u arkaa in lagu shaqeeyo in wixii madaxda loo soo doortay iyo wixii ay ballan qaadeen ay ka shaqeeyaan inay wada tashi wada shaqayn isu tanaasul iyo dulqaad la yeeshaan madaxda doon bay wada saaran yihiin dadka soomaaliyeed haddii uu joogo kismaayo iyo haddii uu joogo baydhabo iyo haddii uu joogo eh, gobol gobollada kalida marka waxaan aan kula talin lahaa nidaamkan nidaam la qaatay waaye soomaaliyana in badan ay runtii ay adag tahay inay ka noqdaan dadka soomaaliyeedna ay u arkaan hadda inuu yahay nidaam dhibaato ah laakiin anigu waxaan aaminsanahay nidaamka keliya ee ay soomaaliya isku aamini karto inuu yahay en hala dhowro muxuu aha wixii lagu heshiiyey sidii loo fulin lahaa taasaan ugu muhiimsan madaxweynaha waa imaada waa baxayaa laakiin systemkan aan qaadanay waa noo degsan yahay in la xoojiyo institutionada dalka awoodana la baahiyo taa ayaa kalsooni buuxda ku abuuri karta dadka soomaaliyeed aad baad umahadsantahay saadiq Eh, waxaan imanayaa sooyaan xuseen sideed adigu xalka adoo noo soo koobaya walaal gabagabada xalka waxaanu arkaa annaga dawladdan hadda haysano tii maraykankana maahan tii ingiriiskana maaha tii faransiiskana maahayn waa midaas hadda aan haysano weeye wax dhaamana nama soo marin intii burbur ku dhacay in inta makarofoona la qaato la yidhaha dawladdani waa baabaaday waa waray la dhaho xal ma ahan xalku ma ahan mataqaanaa in amniga ay soo magacaabaan maamul goboleedyadu xalku ma ahan ciidan federaalkii la samayn lahaa oo dalka difaaci lahaa inay maamul goboleedyada soo magacowdaan waxay ku leeyihiin dawladdu markay arrinta tegayso technical committee ma kaxayso kan ma kaxaysato iyay kaxaysteen markay dekedaha lacag ka soo qaadanayeen iyagaa looyaro ahaa iyagaa board managers ahaa iyagaa architectors ahaa iyagaa wax walba isku ahaa lacag lacagtay soo qaateen waa la ogsoon yahay labaatan milyan shan iyo toban milyan bay soo qaateen dadkiina ma soo gaarsiin dowladda federaal wax kama siin shacabkay xukumeen ma siin walaal marka waxa weeyaan halku waxa weeyaan dowladda soomaaliyeed dalka mas-uuliyaa kaa sidii ugaasku sheegay in ay mas-uuliyadooda qaataan oo dadku waa is yaqaanaaye dad wanaagsan oo dowladda soomaaliya tiirar u noqda in ay mataqaanaa aysan ka xishoon inay taageeraan inay soo noqoto waxaana rajaynayaa dowladdan inay ku socoto meeshii ugu fiicnay inay ku socotay waxay u baahan tahay in la taageero brofeser cabdi ismaaciil samatar iyo gebagabada waxa ahmiyaddu ay tahay halkan waxa weeye etoobiya doctor axmed ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka shaqaynayaa goboladiisii sidii loo dib layskugu keeni lahaa loo kala hagaajin lahaa loo midayn lahaa si ay meel ugu socdaan marka xataa haddii la sheegayo inay gobolada dadka madaxda ka ihi ama puntland ha noqoto ama jubbaland ama inta udhexaysa ha noqotee haddayna xataa qumanayn dee waxa weeyaan madaxweynaha mas-uuliyaddiisa iyo ra-iisul wasaaraha gaar ahaan inay u kuur garaan sida arrintaasi loo hagaajin lahaa iyagoon xanaf siyaasadeed abuurayn oo aan lahayn hebelna ka tuura meesha hebelna keena aan lahayn waxa dhibta keenaya waxa weeye laba arrimood waxa weeye waxaan federaalka lagu leeyahay oon madax goboladu hayna fahamsanayn wuxuu yahay horta waa kow iyo dowlad dhexe oo u hanqabtaagaysa inay iyadu doonto inay doorashooyinka gobolada iyadu maamulato si iyadu hay u soo noqoto xunufta iyo nuxurka cudurku waa halkaas weeyaan haddiise hay jiri lahayd qaran soomaaliyeed oo leh guddi runtii madax bannaan oon musuq maasuq ku iman oo doorashooyinka gobolada iyo qarankaba ka shaqeeya oo awoodeedii leh waxani maanta may dhaceen xurguftani waxay ka socotaa waxa weeyaan doorasho ayaa kusoo socota cabdiweli gaas oo puntland goborto gobornatoore ka ah mid baa kusoo socota shariif xasan oo jooga baydhabo mid baa kusoo socota axmed madoob oo jooga kismaayo dowladda dhexe waxay doonaysaa inay waxa intay dhex gasho ka soo saarto kuway doonayso iyadu iyaguna dee naftaa hayso way la dagaalamayaan markaa qaran soomaaliyeed iyo dan soomaaliyeed xurguftani maaha waa shakhsiyaad iyo dana gaara laga wada wataa marka haddii madaxweyne la sheeganayo oo maamul ummadeed la sheeganayo siday odayadii horeba sheegeen waxaa la samayn lahaa waxaan oo dhan wax ka sarreeya oo madax bannaan oo iimaan leh oo culamo soomaaliyeed leh oo dad waxgarad oo soomaaliyeed leh dad dhaqanka si wanaagsan u garanayo oon siyaasiyiin ahayn ayaa la odhan lahaa kasoo taliya laakiinse mid walba waxay doonayaan inay gacan ku rimis uga dhigtaan marka waxa weeye nasiib darro ayay noqon doontaa iyadoo la leeyahay gobolkii geeska africa ayaa wax isku darsanaya oon qorshihiisa soomaali hayna qayb ku lahayn runtii iyadoo waxaa la wado inaynu inaku xaafadihii hoose iyo gobollo hoose iyo wax isku xagxaganano danteennii hore ina dhaaftay waxa ay noqon doontaa wax yar marka laga fikiro waxaa iminka ina dhaafi doona haddaan arrintan laga toosinayno ummaddu ka toosin walaal aada iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiinba sida aad barnaamijka uga qayb qaadateen iyadoo weliba qaarkiin ay gadaal nagaga soo biireen kadib markii khadka telefoonku uu noo suurtogeli waayey mas-uuliyiin hore ee qorshaha noogu jiray inay barnaamijka ka qayb galaan dhammaantood mahadsantiin aad baa umahadsan adigaa mudan adaa mudan walaashay guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa waxaa barnaamijka ka qayb galay guddoomiyaha baarlamanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada kismaayo inkasta oo markii uu qayb ahaan barnaamijka ka qayb qaatay uu telefoonku ka go'ay iyo ugaas maxamed weli oo ka mida madax dhaqameedyada ku lugtala siyaasadda soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho xuseen xasan sooyaan oo isna ah siyaasi ku sugan magaalada nairobi wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dibidhiska dowladda federaalk ah ee soomaaliya injineer saadiq cabdilaahi iyo brofeser cabdi ismaaciil samatar oo labadooduba ay ku sugan yihiin gobolka minnesota ee dalkan maraykanka inta aynu dhegaystayaal mar kale barnaamijkan oo kale ah ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
daara ciidan nuur ayaana soo jeedinaysay faaqidaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington waxaana wadajir idaacaddeen kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ibraahim xasan daandurey waxaan idin soo qabanay muna iyo codkii cabdishire jaamaca jooqle
naftan igu dhex noolee dhaawac inuu ku gaariyo dhibbaan dhibbaan kaala baqayaa codka macaan ee jooqla shira jaamac waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waxaa inoo joogay jemi faraya intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
Lancaster.